habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen khamiisa bisha oktoobarna waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idiin daardahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah warbixintii kooxda qaramada midoobay ee kormeerka cunaqabateynta soomaaliya ay shalay soo saareen oo aan ku eegayno dhoofinta dhuxusha
waxaana dowlad ma khusayso xataa waxaad moodaa warbixintada markaa fiiriso dowladda iyo shakhsiyaadka ku jira kuma koobaane shakhsiyaadka magaca leh ama kambaniyada waaweyn ee soomaalida ah ee waddanka yacni dhibaatada aad aragta ku dhacday aan isku dayay inay hantidooda ku aaminaan oo geliyaan bayna marar badan saameyn ku yeelataa warbixintooda sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayna isdhexgalka dhaqaale ee dalalka gobolka geeska afrika iyo danaha ku jira
horta guud ahaan etoobiya soomaaliya xiriir ganacsi oo toos ah ma laha marmar waxaa jirta sharciga oona ku ogoleyn adiga laftaada inaad heshiiskisa haddii aad maskax ahayn aada waalan tahay ama macduur tahay ama xaalado qofka lagu rikaatay karo wax markuu ku jiro heshiisyada ogoloona vaalid ma ah waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dacwad oogaha guud ee sacuudiga ayaa codsaday in ciqaab dil ah lagu xukumo shan qof oo la sheegay in lagu tuhmayo dilkii suxufi jamaal khashuqji khashuqji oo ahaa weriye si weyn u dhaliila dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan kaasi oo wax ku qori jiray wargeyska washington post ayaa la dilay labadii oktoobar markii uu booqday qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul afhayeen u hadlay xafiiska dacwad oogaha sacuudiga ayaa maanta sheegay in kaashuqji lagu duray sunta dadka disha kadibna jirkiisa cadcad loo jaray dowladda sacuudiga ayaa sharaxaado kala duwan oo iskhilaafsan ka bixinaysay dilka weriye kaashuqji tan iyo markii la waayey waxaana ka mid ahaa in mar ay sheegtay in uu qunsuliyadda si nabdoon uga baxay inuu ku dhintay gacanka hadal iyo in lagu dilay howlgal ay fuliyeen koox fallaago lagu sheegay dacwad oogaha ayaa sheegay in ciqaabta dilka loo codsaday shan ka mid ah eedasanayaasha oo lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay amreen oo ay fuliyeen dilka halka lix kale oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen dilka ay iyaguna heli doonaan xukunka ku habboon sacuudi carabiya ayaa dhinaca kale weydiisatay turkiga inay gacan ka geystaan soo gudbinta akhbaaraadka lagu ogaaday baaritaankii ay ku sameeyeen dilka weriyaha safkii ugu horreeya oo ka mida kumanaan muhaajiriina oo iyagoo cagahooda maalaya kusoo wajahan xuduudda koofureed ee dalkan maraykanka ayaa arbacadii shalay soo gaaray magaalada dijuana ee xadka dalka mexico ilaa iyo siddeed boqol oo isugu jira caruur haween iyo rag ayaa hadda ku sugan magaalada tijuana qaar badan oo ka mid ah dadkan ayaa sheegay in ay joogi doonaan halkaasi si ay u sugaan kooxda kale ee muhaajiriinta ah ee weli dambaysa muddo bilooyin ah ayay ku qaadatay in ay tijuana gaaraan kadib markii ay kasoo carareen rabshado iyo faqri kasoo barabixiyey dalal ku yaala bartamaha ameerika haba ugu darnaato dalka honduras ku dhowaad afar kun oo muhaajiriina oo hadda socod kusoo maraya inta u dhexaysa gobolka sonara iyo magaalada tijuana ayaa lagu wadaa in ay xadka mexico soo gaaraan maalmaha soo socda dadkan ayaa raba in ay maraykanka kasoo galaan dhinaca xadka uu la wadaaga mexico madaxweyne donald trump ayaa cambaareeyey muhaajiriintan islamarkaana xadka u diray kumanaan ka mida milatariga si ay uga hortagaan muhaajiriintan isku dayga ra-iisul wasaaraha britain theresa may ay baarlamanka dalkaasi uga dhaadhicinayso inay ansixiyaan heshiis ay britain kaga baxayso midooda yurub ayaa wajahaya caqabada horleh kadib markii maanta uu iscasilay wasiirkeedii brexit dominic raab raab ayaa bayaan uu soo saaray oo uu ku muujinayo sida uu heshiiska uga soo horjeedo ku sheegay in isaga oo miir qaba uusan taageeri karin qodobada heshiiskan raab ayaa si gaar ah waxa uu uga soo horjeestay qodob muhiim ah oo meesha ka saaraya xuduud muuqata oo yeeshaan waqooyiga ireland oo ka tirsan britain iyo jamhuuriyadda ireland oo ka mid ah midooda yurub waxa uu sheegay in heshiiskan uu britain ka dhigayo mid aan lahayn awood iyo sharci ay ku maamusho xuduudaheeda islamarkaana uu halis gelinayo heshiis ganacsi oo mustaqbalka la gaaro kadib iscasalaada raab qiimaha lacagta giniga ee britain ayaa si xoogan hoos ugu dhacday marka loo eego doolarka maraykanka may ayaa hadda wajahaysa shaqo adag oo ah inay baarlamanka ka dhaadhiciso inay ansixiyaan heshiiska oo si rasmi ah britain uga saaree midooda yurub sagaalabaatanka bisha maarj ee sanadka
weeraro cusub oo daalibaan ay geysteen ayaa lagu dilay in ka badan afartan ka mid a ciidamada dowladda afghanistan gobolka farax ee galbeedka dalkaasi oo u dhow xuduudda iiraan saraakiisha gobolka ayaa sheegay in khasaaraha ugu badan ee weerarkaasi uu ka dhacay deegaanka balabulog halkaasoo ay maleeshiyaad daalibaan ah habeenimo ay soo weerareen saldhig ciidan oo ku yaala magaalada sayid cabdallah andarabi oo ah sargaal sare oo madax u ah xarunta booliska ayaa u sheegay v o eda in dagaalka uu socday dhowr saacadood isagoo xaqiijiyay inay dhinteen soddon iyo laba ka mida ciidamada ammaanka oo ay ku jireen laba sargaal oo madax u ahaa booliska waxaa kaloo uu sheegay in sagaal ka mida ciidanka booliska ay dhaawacmeen halka labaiyo toban kalena nolol iyo geeri lagu laayahay
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad kusoo dhawaateen qeybihii kale ee idaacaddeenna dhoofinta dhuxusha soomaaliya ee qaramada midoobay mamnuucday ayaa weli sii socota dhaqaale malaayiin doolar ah ayaana ka soo gala ururka al-shabaab sida lagu sheegay warbixintii uu shalay sii daayey guddiga qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabateynta saaran dalalka soomaaliya iyo eritereya oo iyada shalay laga qaaday warbixinta qaramada midoobey ayaa sheegtay in dhuxushaasi lasii marsiiyo dalka iiraan warbixintaasi oo qeybo ka mid ah aan shalay sii deynay ayaa maanta waxaanu idiinsoo gudbinaynaa qeybta looga hadlayo dhoofka dhuxusha soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa soo akhrisay halkaadna ka soo jeedinaysa monitoring group waxa kaloo ay wax ka qortay arrimaha dhoofinta dhuxusha waxayna soo heleen labaatan iyo sagaal markoob oo si joogto ah dhuxusha uga qaada soomaaliya sidoo kale sagaal iyo labaatankan ayaa qaarkood waxay horey ugu jireen warbixintii tan ka horreysay ay kooxdu soo daabacday waxa ay warbixinta ku tilmaantay dembiilayaal soo noqnoqday shan iyo labaatan ka mid adoomahan waxa ay ku safraan calanka dalka indiya halka afar kalena ay ku safraan calanka dalka sirilanka doomahan ayaa sidoo kale waxay warbixintu sheegtay inay isticmaalaan diiwaangelin been abuur ah sidoo kalena waxay hay-addu xustay in dhowaan ay arkeen doomo si been abuur ah looga diiwaan geliyey dalalka liberia iyo siraleon taasina waa hanaan been abuura oo ay milkiilayaasha addoomahani uga dhuuntaan in la ogaado maadaama ay ku xadgudbayaan cunaqabatayn caalami ah dhuxushan ayay sheegtay monitoring group in loo dhoofiyo dalka imaaraadka carabta iyadoo lasii marsiiyo dekadaha dalka iiraan ka hor inta aanan iiraan lasii marsiinin ayay warbixintu xustay in shixnadaha dhuxusha loo diri jiray dekadaha duqma iyo shinis ee dalka camaan balse markii ay mas-uuliyiinta cumaan qabsadeen markabkii al ashar saddex horaantii maarch sanadkan waxay kooxaha waxdhoofiya u wareegeen dekadaha kish iyo weliba kesh ee dalka iiraan oo ilaa iyo hadda ay ka degto dhuxusha laga soo dhoofiyo buur gaabo iyo kismaayo dhuxushan ayay warbixinta monitoring group sheegtay in marka ay ka degto dekadaha xorta ee dalka iiraan dib loo baceeyo iyadoo lagu qorayo in lagu sameeyo iiraan waxaana loo dhoofiyaa dekadda xamriya ee magaalada dubaai ee dalka iskutaga imaaraadka carabta kooxaha dhuxusha dhoofiya ayaa markaay iiraan geynayaan waxay mararka qaar isticmaalaan shahaadooyin been abuura oo ay ku sheegayaan halka ay dhuxusha ka keeneen waxaana monitoring group hesha shahaadooyinkaasi oo muujinaya in laga keenay dalalka comoros iyo codivor iyo weliba dalka ghana afar shirkadood oo kuwa waxdhoofiye ah ayay shirkaddu magac dhowday kuwaasoo suuro geliya dhuxusha ka timaaday iiraan waxaana afartan shirkadood saldhigooda uu yahay dalka imaaraadka carabta monitoring group waxay sheegtay in ay warqad u qortay iiraan sagaal iyo labaatankii janawari ee sanadkan waxaana ay ku wargelisay in shahaadada waxdhoofinta oo been abuur ah lagu sameeyey magaca dalka iiraan iiraan ayaa ka soo jawaabtay warqadaasi bishii sebteembar toddobiyo tobankeedii inkastoo aysan waxyaabo badan oo warqadii hore loogu qoray ku jira aanay kaga jawaabin waxaana lagu xusay in iiraan ay baaritaan ku samayn doonta arrimahaasi sidoo kale monitoring group laba jeer ayay qoraal u dirtay imaaraadka oo ay ku weydiisanayso faahfaahin ku saabsan halka ay ka timaado dhuxusha lasoo marsiiyey eeraan dokumentigooda balse imaaraadka kama soo jawaabin warbixintu waxa ay qortay ilaa iyo sideed qof oo ay ku sheegtay in ay yihiin dadka dhuxusha ka dhoofiya kismaayo kuwaasoo kale ah cali axmed naaji xasan maxamed yuusuf oo libaax faarax jaamac cawil degdeg jaamac dhuxul axmed sahal saciid maxamuud dheere siciid ciise adoon maxamuud cabdulaahi dhinaca kale dalka imaaraadka waxaa ka mida dadka howsha dhoofinta dhuxusha maalgashada bashiir khaliif muuse axmed maxamed bare cabdiraxmaan maxamed warsame dhaqlaysta b b c maxamuud cali cismaan qonof xasan maxamed axmed masri axmed cali xaaji cabdinaasir cali maxamuud adoon sahal yuusuf bacda dhuxusha ah dalka imaaraadka waxa ay sheegtay warbixinta in laga iibiyo boqol iyo sagaashan dirham lacagta dalka imaaraadka taasoo u dhiganta konton iyo laba doolar
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa qeybo ka mid ah warbixintan oo ay ku jirto qeybta ka hadlaysa dhuufinta dhuxusha ku tilmaamtay kuwa aan lagu saleyn xaqiiq oo la garamariyey ciddii ahayd in diiradda lagu saaro gaar ahaan meelaha dhuxusha loo dhoofiyo safiirka soomaaliya ee qaramada midoobey ambasador abuukar daahir cismaan abuukar baale oo v o eda u warramay ayaa ku tilmaamay guddiga warbixintan soo ururinayay kuwa aan cadeymo buuxo haynin siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan waxa uu muddo sanad ah lasoo shaqeeyey guddiga xaqiiqa raadinta ahaa ee midooda afrika ay u xilsaareen inay ka tala bixiyaan xaaladda soomaaliya waxaana uu si dhow ula socday dhammaan warbixinadii kooxda kormeerka ee qaramada midoobey ay soo saartay ee soomaaliya ku saabsanaa tan iyo kowdii bishii januari sannaddii kun sagaal boqol iyo labaiyo sagaashankii markii cunaqabateynta hubka lagu soo rogay soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa weydiiyey sida uu arko warbixintan
bismillah warbixintan waa arkay walaalo montana group hadda shantii sana ama tobankii sana ugu dambeysana waa soo saar jireen warbixin noocan oo kale oo inta badan xaqiiqda aada uga fog markaan fiirino taariikhda warbixinadooda waxay un iska camiistaan shaksiyaad magac kule soomaaliya ama businessman amba siyaasadda muamadku ah ma dhahayo waxba ma jiraan oo musulmaan soomaaliya kama jira maligi amba wadan afrikata laakiin inta badan marka taariikhda warbixinadooda la fiiriyo wax wax yani run laga wada qaadan kara maaha marka aan xaqiiqda ognahay soomaaliya aan anaan marna ka bixin ku noolnahay xaaladeedan aan ognahay marka waa wixii soo saari jireen ma ma ahan credibility badan ma laha warbixintooda marka waxyaabaha isburinaya eed aad eed eed dhaliil dhaliilaysa eed aragtay maxaa kamid ah inta aan ka xusuusto badan mental group dad ganacsato oo soomaali ah oo la yaqaano oo businesska soomaaliya macruufka ah muddo dheer ka ah ayay kusoo qori jireen inay lacaga yacni ama kontaraadyo beena qaateen ama dawladda lacag duubsadeen ama shaksiyaad ay lacago qariyeen waxaasoo dhan shaksiyaadkii markay hadlaan ay soo bandhigaan waxyaabaha marka ay soo bandhigaan wax lidda ka ah mar walba soo dhigaan shaksiyaad siyaasiyiin oo madax wadanka kasoo noqday oo madaxweyneyaal ku jiraan oo ra-iisul wasaare ku jiraan warbixin ka qori jireen shirkadaha waaweyn oo soomaaliya ka jira ayay waxay ku yacni shaabaday jireen marka waxaad moodaa inta badan warbixintooda cadaawad inay ku salaysan tahay markaad fiiriso siday dadka yacni magaca leh iskugu dayaan inay magac uga dilaan marka malihin boqol kiiba boqol ay been tahay laakiin boqol kiiba lixdan in ka badan laguma kalsoonaan karo waa gar waa gartay guddigan waa koox loo xil saaray in arrimaha soomaaliya la socdaan warbixinay soo ururiyaan dadkiibay wareystaan gudihii wadankay mararka qaar tagaan haba yaraatay intay tagaan xogaha ay soo diyaariyaanna dabcan iyagu waxay ku difaacaan bay hayaan marka maxaa keeni kara in xogo noocaasoo lasoo ururiya laga shakiyo xagee loo maraa intaan ka xusuusto inta adigoo mahadsan intaan ka xusuusto warbixinadooda si ugu liidatay sameeyaan waxay ahayd waxaan xusuustaa nin soomaaliya ayay waxay soo bandhigeen basaboor koodigiisii waxay leeyihiin ninkaasi dagaal noocaas uu ka qeyb galay wuuna ku dhintay ninkii baan xusuustaa in dib uu idaacadaha ula hadlo inuu noolyahna uu sheegay anna aanu wax dagaal weli ka qayb gelin ganacsata aan naqaano oo weligood xataa aan siyaasada saameyn kulahayn oon siyaasiyiinta inta badan siyaasada aan weligood farag ku yeelan bay wax yidhahdaan ay in badan warbixin kasoo qoreen oo yidhaahdeen waa caynkaas argagixisay la shaqeeyaan sidaana yeelaan marka anigu dawladda uma hadlaayo oo malihi dawladda musulmaan south africa tahay ama dawladihii wadanka soo maraya musulmaan south africa ah malihi laakiin hadda waxaana dawlad ma khuseyso xataa waxaadna warbixinteeda markaa fiiriso dawladda iyo shaksiyaadka ku jira kuma koobaane shaksiyaadka magaca leh amba kambaniyada waaweyn ee soomaalida ah ee wadanka yacni dhibaatada ad aragta ku dhacday aan isku dayay inay hantidooda ku aaminaan oo geliyaan bay meerar badan saameyn ku yeelataa warbixintooda ay soo qaataan even hadda sanado ka hor laba sano ka hor aan umalaynaya ay ahaday waxay kusoo dareen xinta xasan cali keyro kale hadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kale kamid ah marka markaad dib u fiiriso dadkay wadaxanadooda kusoo dari jireen wax la aamini karo aaday uga fog tahay tusaale ahaan anaga hadda waxaan kasoo shaqeyn jirnay two thousand four two thousand fifteen waxaan la shaqeyn jirnay waxa layidhaha factory mission african union waa waxay ku saabsaneed inaan ogaano soomaaliya iyo meelaha hubka uu kasoo galo dee dal iska burburay hubkii yiilay baa horta aada u tiro badnaa laakiin ayagu siday u dhigayaan oo mararka qaarkood ay gaarsiinayaan xataa hubku inuu ka yimaado wadamo yurub ah oo laga keeno oo iiraan laga keeno waxyaabaha cankaas oo kale warbixinadii markaa anago anagoo tegayna gobolada oo dadka madax banaan wareysanayna marnaba kumaanaan arki jirin waxaan ay soo qoraan qolada mar walba marka qoladan waxaad moodaa siyaasiyiin amba shaqs shaksi nacab warbixin uu ka diyaariyo inuu adeegsadaad moodaa marka si dhaba u dhadhamiso hadalada ay qoraan
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi sheekh xasan oo ka hadlayay warbixintii ay guddiga qaramada midoobe ee cunaqabateynta hubka ee soomaaliya iyo eritrea ay shalay soo saareen
dhinaca kalena warbixintaasi ayaa waxaa waxyaabihii kale ee ku jira ka mid ahaa eedeymo dowladda loo soo jeediyey oo la xiriira dhinaca musuq maasuqa ammaanka iyo siyaasadda safiirka soomaaliya ee qaramada midoobe ambasador abuukar daahir cismaan ayaa ka jawaabay idaacadaheena idaacaddeenna qaybta dambe ayaadna ku dhegaysan doontaan haddii waqtigu noo saamaxo markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aad khamiis kasta xiliyadan dhegeysataan barnaamijka bandhiga v o a waxaan toddobaadkan diiradda ku saaraynaa dadaalada isdhexgalka ganacsi ee ka socda gobolka geeska afrika oo soomaaliya ay qayb ka tahay muxuu soomaaliya ay uga dhigan tahay faa'iido ama khasaara haddii ay gasho heshiiskaasi jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi barnaamijka bandhiga v o a ku eegaya
somaaliya ayaa waxoogaa kobac dhaqaale samaysa sannadkan sii dhammaanaya sidaay dhaqaalyahno ku warramayaan waxaa sidoo kale soomaaliya qayb ka tahay iskudayga gobolka geeska afrika uu ku doonayo inuu sameeyo isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqaaleyntuba dhaqaalyahano soomaaliyeed ayaa fikrado kala gedisan ka dhiibtay sida taasi u saamayn karto dhaqaalaha iyo waxsoo saarka soomaaliya oo aan sidaasi markii horeba u buurnayn waxsoo saarka gudaha ee dhaqaalaha soomaaliya ayaa lagu sheegaa qiyaastii toddoba bilyan brofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhigga v o a u sheegay in arrintaasi ay war wanaagsan u tahay shacabka soomaaliyeed dhaqaalaha soomaaliya sanadkan laba kun toban iyo sideedda waxaa la qiyaasay three point four ilaa four percent inuu kobci doono g d p-ga inuu noqon doono wax soo saarka gudaha toddoba dhiga hal saddex bilyan inuu noqon doono barkabita shan boqol toban iyo labaa lagu qiyaasay average qofka soomaaliga sanadka inta soo gasho ribodka iyo i m f wal bankiga ay ka diyaariyeen wuxuu sheegay saameyn fiican oo xagga revenuega dowladda iyo gudaha ka samaysay inuu aada u fiican yahay dhammaan inay gaareen targetkii gudaha iyo oo intii laga rabay lacag inay aruuriyaan sidoo kale mobile paymentkiga inuu arrinta ugu xiisaa badan leh dhaqaalaha soomaaliya sanadkan laga hadlay iyadoo la qiyaasay two point seven billion dollar transactions inay sanad walba ka dhacaan mobile paymentkiga inay ka dhacaan abaartii dhacday laba kun toban iyo lixdii dhaqaalaheedu waxay hoos u dhigtay twenty seventeen reerka twenty eighteen waxaa si dhaba looga soo kabtay hoos u dhici dhaqaale ee seventeenka dhacay so marka soomaaliya weli wadamada ugu hooseeya ku jirtaa dunida dhaqaale ahaan laakiin markii lala barbar dhigo sanadkii hore kubaceeda waxaa la qiyaasay boqolkii afar inuu inuu ka badnaa
haddaba muxuu faa'iido u leeyahay soomaaliya haddii uu dhaco isdhexgal dhaqaale oo dalalkan geeska afrika waxaa arrintaasi sharaxaya xasan aadan hoosow oo ah dhaqaaliyahan deggan waddanka kanada lana soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka alberta waddanka kanada heshiiskan isdhexgalka ay rabaan in ay soomaaliya etoobiya iyo eritrea ay gaaraan wuxuu ka mid noqonayaa sideed heshiis isdhexgal oo ka jira africa oo midooda africa uu aqoonsan yahay oo comesa iyo ecowas iyo east african community iyo ay ka mid yihiin marka gobolkan soomaaliya iyo etoobiya iyo eritrea ay ku yaalaan wuxuu ahaa gobol dagaalo iyo iyo isqabqabsi fara badan iyo isfaragelin uu ka jiray marka mar hadday isku yimaadaan waxay ka dhigantaa in rajo abuur bulshadaas ay helaysa ay tahay laakiin sida ay bayaankoodaba ku sheegeen waxaa horumar laga gaari doonaa dhanka nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo ugu dambeyn in horumar dhaqaale laga gaaro laakiin soomaaliya waxay uga dhigan tahay in kow soomaaliya waxay ka helaysaa faa'iida siyaasadeed oo deg deg ah oo ay ka mid tahay in eritrea ay joojinayso faragelinta ay soomaaliya ku hayso sidoo kale ethoobia ay joojinayso faragelinta ay ay ku hin jirtay soomaaliya sida bayaankooda ay ku sheegeen soomaaliya dowlad ahaan baa loo ixtiraami doonaa marka midnimadeeda iyo wadajirkeedana waa la ixtiraami doonaa marka dowladda soomaaliya hadda maamulka hadda ka jira waxaa u fududaanaysa in qaybsanaantii gudaha ahayd ee soomaalida ka dhex jirtay uu xakameyn karo maadaama faragelin banaanka in aanan imaan karin laakiin guud ahaan soomaaliya etoobiya waxay isku haysteen dhaqaale iyo faragelin gudaha oo hadda jirta ma ahayn waxay isku haysteen dhul midaasaan weli xalkeeda la gaarin laakiin waxaa jira dhaqaalyahano kale oo qaba fikirkaasi ka duwan waxay su'aal gelinayaan heshiisyada ay soomaaliya hadda geli karto dhaqaaliyahan yaxye sheekh camir oo hore ula soo shaqeeyay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee adduunka ee i m f ayaa v o a u sheegay in hadda heshiisyadaasi lagu degdegin isbedelka ka dhacaya wadamadaas inaad ka fikirto waxaa kaaga muhiimsan isbedelka waabeli iyo xamarjo ka dhacaya inaad ka fikirto hada aada ku khusayso annanka iyo etoobiya heshiis aan gelayno qofku marka uu heshiis gelaayo xataa adiga shaksiyan marka hadda heshiis aad cilla gelayso marmar waxaa jirta sharciga oona ku ogoleyn adiga laftaada inaad heshiis geshid haddii aada maskax ahayn aada waalan tahay ama macduur tahay ama xaalado qofka lagu rikaatayn karo wax markuu ku jiro heshiisyada ogoloo dhan valid ma aha aninka heshiisyada hadda aan gelayna waxay ogyihiin isticmaalku markuu imaanayo odayaasha dhaqanka ee soomaalida ee qabaa-ilka heshiiska uu la galay asiga keliyana awood lahay haddoo kale arrimahaas oo hadda waa fiican tahay mar un in la gaaro aninka iyo etoobiya kenya ilaa tanzania isku soo qaad africa oo dhan ba inay suuq weyn oo dhaqaale ay u samaysato laakiin anaku ma taaganahay position aan ku gorgorotami karno waxa aan gelayno waxa nooga soo baxaayo waxa aan siinayno kasoo qaad ethoobiya maxay hadda noo soo dhoofisaa waa baradho iyo jaad anaku maxaan sii karnaa hadda waxa aan soo saarno caan kuna waa moos iyo xoolo labadina kaama rabaan maxaad siinaya marka adugu dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa heshiiskaasi u aragta fursad ay soomaaliya saaxada dunida dib ugu soo laaban karayso loolana macaamili karayo si dowlad madax bannaan oo faragelintii lagu hayay laga daynayo sida uu qabo madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxyaabihii ugu horreeya aan kala hadlo waxay ahayd in etoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ay soomaaliya ku hayso oo aan u macaamilno laba dal oo deris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan waxaa ka dambeeyey todoba bilood ka hor in etoobiya ay dooratay briminister cusub briministerkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska africa isbedel weyn ku dhaco hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha annagana mar walbaba aan uga faa-iideysanayno inay dan noogu jirto in soomaaliya fargelinta laga dhaafo dowladaha dariskana aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi briministerkan cusubna runtii aada iyo aad ayuu usoo dhaweeyey waxyaabahan ka wada hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay u kala faa-iideysan lahaayeen maxaan ku rahdaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale arrinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka ayaa lahaan karaysa wanaag iyo khasaareyntuba sida uu sharaxayo brofesor cabdinuur cali maxamed arrimada ugu horeysa integrationka ama isfurfurka dhaqaale oo etoobiya ay sameysay gobolka dhanaa laga dareemay ra-iisul wasaaraha etoobiya hadda xilka haya wuxuu ballan qaaday inuu sameeyo privatization oo shirkadihii dowladda ay maamuli jirtay in laga dhigo private laga dhigo ethoopia airlinea bilowday sidoo kale inay soomaaliya doolimaadyo ka sameyso sababtoo ah laba sababoodba iyadoo airbortka soomaaliya labadii kun iyo shan iyo tobankii laga saaray airborada ugu khatarta badan caalamka sidoo kalena markeska oo air travelka soomaaliya suuq badan ay ka sameeyaan sida ay turkish airways oo kasoo horreysay labadii sano lasoo dhaaf faa-iiday ka sameeyeen taasaan waxaa la aaminsan yahay inay soo jiidatay in ethoopia iyo wadamo badan oo regionka ku yaala soomaaliya inay ay ay il gaara ay kusoo eegaan saameynta ethoopia ay ku yeelanaysa heshii soomaaliya waxaan ka fiirinaynaa dhowr dhinac midda koowaad labada wadan dhaqaale ahaan ma sina oo ethoopia kaalinta toddobaad ay uga jirtaa africa sanadkii lasoo dhaafay toddobaatan bilyan ay sameeyeen meesha annaga aan toddoba bilyan ka sameynay taasoo ah times ten toban jibaar inay naga badan yihiin laakiin dadkooda tiro badan darteed wax weyn maaha manaa qof waxaa kusoo aadaya markii la fiiriyo etoobiya number one waa naga dad badan yihiin haddii marka labada wadano laisku furo dad badan oo ethoobiyaana soomaaliya waxay u imaan doonaan inay ka shaqeeyaan ayadoo mushaarka soomaaliya la bixiyo uu yahay midka ugu sarreeya east africa dad badan oo soomaaliya wax laga yaabaa in ay baagmuddo ku dhacdo haddii shaqaalo badan oo ethoobiyan ay soo galaan in gobol labada gobol markii laisku furo integration la sameeyana saameynta koowaad waxay noqon doontaa labor mobility ama inay isku gudbaan dadka wadamada kala degan inay isku gudbaan isuu kale waxaa jira dadka siyaasiyiinta iyo ganacsato bad aad ay usoo qaadaan oo etoobiya suuq boqol milyana inay tahay suuqaas boqolka milyana soomaaliya fursad fara badan ogama furna laba sababood darteed soomaaliya waxa ay soo saarto waxa ugu muhiimsan xoolaha iyo waxa beeraha kasoo baxo etoobiyaanka beeraha iyo xoolahana waa nooga fiican yihiin xoolaha intaa leena ka badan ay leeyihiin beerahana sidoo kale waa nooga dhul beereed badan yihiin midda warshado ma lihin oranaga oo alaabta ay soo saaraan warshadaheena xagga looma suuqgey karo alaabta aan anaga keeno wadamada china iyo india ayay ka yimaadaan so faa'iidada ugu badanna waxaa helayo qofka iska leh warshada alaabta soo saarta helayo just hoolka annaga dadkeena ay leeyihin waa intermediary bas waaye shaqaalahana way naga jaban yihiin oo qofka soomaaliyada etoobiya aado ma u badna inuu shaqo keelo qofka etoobiyaanka soomaaliya yimaadana wuxuu keeli doonaa shaqo keeli doonaa waxyaabahaas waxaa inay waxaa dhinaca oo negative-ka markii laga fiiriyo saameynta fiican waxay noqon doontaa beeraheen annaga waxay ku tiirsan yihiin biyo oo etoobiya ku tiirsan yihiin so marka inay resource badan oo xagga watarka inaan ka helno sidoo kale maadaama ay naga dhul beereed badan yihiin nagana shaqaale badan yihiin waa nooga fiican yihin wax soo saarka waa agriculture sectorka ama beeraha so marka alaab badan oo raqiisa oo oo cunnada iyo waxyaabaha la xiriidaa nooga imaan doono haddii daska soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa two fourteen million inay yihiin shaqaalo dad badan haddii aan u baahanana sidoo kale shaqaalo raqiisa a laga heli karaa warshadaha dhinaca kabaha iyo dharka iyana way ku fiican yihiin markii wadamada africa oo kale la barbar dhigo alaabtaasoo raqiisana waxay ka imaan doontaa sidoo kale etoobiya ka imaan doontaa kobaca dhaqaale ee soomaaliya ayaan wax saameyn a yeelan doonin haddii aan sidii la rabay looga faa'iidaysan dhaqaalaha dalka sida uu ku warramayo dhaqaalyahan yaxya sheekh caamir siyaabada gudaha maaha kobacaga dhaqaale inuu ku xeran yahay etoobiya keliya keliya oo aada wax siisa caalamkaasi kale ula macaamili karta wadamo badan oo toos loola geli karo wadamada reer galbeedkaa jiro carabtaas si heshiis ugula jiro shiinaha jiro turkiya jiro wadamo badan waxaad kula geli kartaa heshiis si in dhaqaalaha la kobciyo iyo wax ay ku darsanayaan haddii kuwan hadda aan sheegayno etoobiya eritrea wax ku darsan lahayen waxbay naqalayan oo sheerkaas laakiin waa inaad suuq waa ballaaraya maaha hal meel keliya kana mas-uuliyadda dawladda qorshaha oo dhaqaalaha lagu horumarinayo ma jiro miisaaniyadda dhan oo oo la suubinayo waa canshuur consumption ku timid ee canshuur production laga qaaday maaha production aan soo saarno la canshuuraya ma hayno wax aan consumption ku sameyno keliya la canshuura waxyaabahaas baska in boqolaal qof shaqa loo abuuray ahayd oo laga fikiro qorshaha lagu daro shaqa abuurka shaqa abuurku maaha service keliya oo qof dhul xaaqayo aan qoraya inaad tira qof wax soo saaraya waa inaad qorto oo wax uu soo saara aada canshuurayso oo waxaas ay kaa badbaadinayaan dimandi kaloo dibaddaada waxga soo qaadan lahayd siyaabo boqolaal si oo loo fikiraa jirto laakiin waxyaabihii o dhan waxaa ka horreeya securityga horta inaad culays ka saartid iyo unitiga in in aada loo ilaaliyo laakiin waxyaabaha laga yaabo in laga faa'iido isdhexgalkaasi dhaqaale ee gobolka ayaa ka mid ah in suuqyo ay helaan ganacsatada soomaali sida uu ku warramayo dhaqaalayahan xasan aadan hoosow etoobiya horta guud ahaan etoobiya soomaaliya xiriir ganacsi oo oo toos ah ma laha shanta wadan ee etoobiya ganacsiga weyn la leedahay ee kuma jirta soomaaliya sidoo kale soomaaliya shanta wadan ee ganacsi xiriirka ganacsi la leedahay oo oo dubai iyo china iyo india ay kamid yihiin kuma jirto etoobiya marka xiriir ganacsi oo toosa kama dhexeeyo labada wadan marka haddii waa la isku furaa la yidhaahdo goboladan soomaaliya waxay helaysaa horta suuq ballaaran oo oo boqol milyan oo qofood ay ku nool yihiin etoobiya sidoo kale waxay helaysaa in etoobiya ay iska kaashadaan dhanka raadinta maalgashiga oo etoobiya waxay leedahay credit rating oo ah b one marka soomaaliya dhankaas soo jiidashada maalgelinta way uga fududeyn kartaa laakiin ganacsatada yaryar ee soomaaliya arrintan bilow ahaan culeys baa kasoo gaari kara oo soomaaliya dhaqaalaheeda maaha hadda dhaqaalo fadhiya marka dhaawaca baa kasoo gaari kara dhankaas laakiin guud ahaan dhanka maalgashiga dekedaha soomaaliya wax badan bay ka faa'iidi doontaa iyadoo dad badan ay rumaysan yihiin in isdhexgal dhaqaale la sameeyo kaasoo si isku mid ah ay uga faa'iidaystaan dalalka xubnaha ka ah ururkaas ayaa haddana dal kasta waxa uu ku gorgortami karayaa wuxuu si gaar ahaan uu u leeyahay uusan dalka kale lahayn rofesor yaxya sheekh caamir ayaa qaba inay jiri karto waxyaabo soomaaliya ay kula gorgortami karayso ka mid ahaanshiyaha ururkan ay dalalka geeska afrika doonayaan inay abuuraan waxay ku gorgortami karta waxaa kamid ah adigu badba qabtid ana xuduudeeda inay ii xiran tahay sakadahaasaan leeyahay waxay kaaga soo dega canshuuraan ka qaadanaa inta ay marayaan dhulkaygana lacayaan kaa qaadana waa faa'iida aad keeshi bisa laakiin hadda iyo yaadba shirka kula dhaqatay waa waxaa isla leedahay difaaceeda dhinac ka tahay iyagaa wax ka ilaashanaya haddana lacag ay bixisay etoobiya ay dekeda ku beectirayso ilaa hadda ma jirto caalamkaa isla weydiinaynaa keliya waayo marka ma joognaa marka position aan heshiiskaba ku galnaba hadda heshiisyadaa annaga etoobiya waxaa roon in dib loo dhigo ilaa shimbir waxaa lii markay baalasheeda hubsatay haadaaye markii aan aragna inaa xuduudaheennana aan xiro karno miiskana aan wax ku gorgorotami karno oon garaaci karna hadda wax kastaana loo digtay gari karaa ammaanka ayaan gacanta ku hayaa lagu leeyahy adigan dowladnimadaada mas-uulka ah shacabka dalalkaasi ayaa heshiiskaasi darteed u saamixi doonaa inay si fudud isaga kala gudbaan oo ay ku kala shaqaystaan dalalka ay doonayaan sida uu qabo xasan aadan hose oo ah dhaqaalyahan deggan kanada laakiin haddii taasi ay dhacdo in shaqaalaha dalalkaasi ay isku soo gudbaan maxaa qabsan kara shaqaalaha madaniga ee dalka loo soo shaqo tagay waxay noqonaysaa arrintan waxay keenaysaa laba arrimood labada arrimood oo ugu muhiimsan waa isu socodka dadka waa mid midda labaad waa isu socodka badeecadaha soomaaliya badeecada ma soo saarto inta badan marka haddii badeecadaha si xur ahday u kala soconayaan la yidhaahdo waxay noqonaysaa in sidoo kale badeecadaha waxaa ka mid ah badeecad keliya maahan waxaa ka mid ah adeegyada soomaaliya hadda waxay leedahay adeegyo dhanka taleefanada iyo dhanka internetka oo aada u fiican marka haddii la yidhaahdo maalgashiga oo etoobiya wuxuu soo soo gelayaa soomaaliya taas waxay uga dhigantaa in shirkadahan aan tartanka gudaha awal lagula jirin ay hadda tartan galaan sidoo kale dalka waxaa imaanaya shaqaale oo etoobiya oo naga tiro badan oo oo naga aqoon badan marka haddii aanan la dhowrin xuquuqda shaqaalaha soomaaliya iyo xuquuqda shirkadaha iyo shuruucda tartanka iyo haddaan loo sameyn waxay u badnaanaysaa in soomaaliya ay ganacsi ahaan hadda qaybaha koowaad ay ku khasaarto haddaba si looga gaashaanto dhibaato ka soo gaarta soomaaliya heshiisyadaasi ay gelayso waxay dhaqaalyahanadu ku talinayaan in marka hore laga feejignaado heshiisyada la gelayo loona xusho dad aqoon u leh heshiisyadaasi oo ka soo baaran dega
barnaamijka bandhiga v o a intaasi aynu ku dhaafna waxaa nala soo codsiinayay jamaal axmed cismaan waxaa inoo soo socdaa warbixin ku saabsan sacuudiga oo doonaya in dil lagu xukumo dad la sheegay in lagu eedeynayo dilka wariye jamaal khashuqji sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada balse markan waa warkii dunida oo aanu dib idiin xusuusino iskudayga ra-iisul wasaaraha britain theresa may ay baarlamanka dalkaasi uga dhaadhicinayso inay ansixiyaan heshiis ay britain kaga baxayso midooda yurub ayaa wajahaya caqabad horle kadib markii uu maanta iscasilay wasiirkeedii brexit dominic raab raab ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in heshiiska uu ka soo horjeedo islamarkaana aanu aqbali karin qaar ka mid ah qodobada heshiiska waxa uu si gaara uga soo horjeedaa qodob muhiim ah oo meesha ka saaraya xuduud muuqata oo ay yeeshaan waqooyiga airelan oo ka tirsan britain iyo jamhuuriyadda airelan oo ka mid ah midooda yurub safkii ugu horreeya oo ka mid ah kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo cagahooda maalaya kusoo wajahan xuduudda koofureed ee dalkan maraykanka ayaa arbacadii shalay gaaray magaalada tijuana ee xadka dalka mexico ilaa iyo siddeed boqol oo isugu jira caruur haween iyo rag ayaa hadda ku sugan magaalada tijuana qaar badan oo kamida dadkan ayaa sheegay inay joogi doonaan halkaasi si ay u sugaan kooxda kale ee muhaajiriinta ah muddooyin bilooyina ayay ku qaadatay inay tijuana gaaraan kadib markii ay kasoo carareen rabshado iyo faqri kasoo barabixiyey dalalka ku yaala bartamaha america haba ugu darnaada dalka honduras
intaasi aynu ku dhaafno qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa sidii aad warkeeni ku maqasheen baa xafiiska xeraaliyaha guud ee boqortooyada sacuudiga ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in dil toogasho ah lagu fuliyo shan qof oo lagu eedeeyey inay kulug lahaayeen dilka wariye jamaal khashuqji oo bishii lasoo dhaafay ka dhacay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiga kow iyo toban qof ayaa u eedeysnaa dilkaasi laakiin xafiiska xeralaaliyaha guud ee sacuudiga ayaa sheegay in shantan qof ee wajahaya dilka toogashada ay ahaayeen kuwii sida tooska ah ugu lug lahaa islamarkaana bixiyey amarka iyo fulinta howlgalka weriye jamaal khashuqji lagu dilay wariyaha v o e da xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee boqortooyada sacuudi arabiya xeer ilaalinta guud ee dalkaasi ayaa dilka wariye jamaal khashuqji ku eedeysay kow iyo toban qof oo ka mid ahaa kow iyo labaatan qof oo loo xidhay dilka wariyahaasi bayaan ka soo baxay xeer ilaalinta dalka sacuudi arabiya ayaa lagu amray in la daldalo shan qof oo isugu jira dadka amray iyo cidda fulisay dilka wariye jamaal khashuqji sidoo kale xeer ilaalinta boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegtay in sharciga lala tiigsanayo dadka kale ee ka qayb qaatay fulinta dilkaasi warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankaasi maanta oo khamiis ah ayaa lagu faahfaahiyey natiijada baaritaanada xeer ilaalinta ay ku samaysay qadiyadda weriye khashuqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ay ku leedahay magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga wakiilka xeer ilaalinta guud ee dalkaasi shalcaan al shalcaan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay dadka fuliyey dilka weriye jamaal khashuqji inay jarjareen meydkiisa si loo waayo wax caddaymo ah xeer ilaalinta sacuudiga ayaa farta ku fiiqday ku-xigeenkii hore ee muqaabaraadka dalkaasi inuu dhisay koox dib ugu soo celisa weriye jamaal khashuqji dalkiisa sidoo kale la taliya sare oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi ayaa loo igmaday inuu ka shaqeeyo soo celinta weriye jamaal khashuqji ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xeer ilaalinta sacuudi arabiya xafiiska dacwad oogaha sare ee boqortooyada sacuudiga ayaa xaqiijisay ninka madaxa u ahaa howlgalka lagu soo celinayay weriye jamaal khashuqji inuu iska gaadhay go'aanka dilka kadib markii uu ku qancin waayey weriye jamaal khashuqji inuu dib ugu laabto dalkaasi sacuudi arabiya dhinaca kale xeer ilaalinta guud ee dalka sacuudi arabiya oo ka hadashay qaabka dilka loo fuliyey ayaa sheegtay inuu dhacay kadib markii ay murmeen weriyaha iyo kooxda ku qaabishay qunsuliyadda kadibna ay ku mudeen cirbad dadka lagu suuxiyo oo ku sababtay inuu u geeriyoodo weriye jamaal khashuqji meydka weriye jamaal ayaa la jarjaray waxaana loo qaaday meel ka baxsan qunsuliyadda ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee dalkaasi sacuudi arabiya xafiiska dacwad oogaha sare ee dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay eedeysanayaasha inay warbixin been ah u direen ku-xigeenkii hore ee muqaabaraadka dalkaasi qof ka mid ah shanta qof ee lagu eedeeyey dilka wariyahaasi ayaa meydka jamaal khashuqji u dhiibay nin turki ah si looga saaro qunsuliyadda kadib markii ay jarjareen meydkiisa ayaa lagu yidhi warbixinta faahfaahsan ee ka soo baxday xafiiska xeer ilaalyaha guud ee dalkaasi sacuudi arabiya xuseen saxnuuni v o a kahira
warbixintii xuseen saxnuuni oo inooga soo diray magaalada kaahira ayay taasi ahayd ay ku saabsaneed dilka weriye jamaal khashuqji iyo dadka sacuudigu ay u hayaan
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa noo soo diray
gabdhaha waxbartay ee ku nool gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegaan inaanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo haddaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan mise jiraan shaqooyin ay dumarka qaban karaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah injineer qadar axmed cabdulle guddoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka hiiraan iyo deeqo cabdiwaare oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka deeqo ayaa hadalka ku hormaraysa marka ugu horeyso markii la fiiriyo su-aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma sino sababtoo ah inta badan gabadha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay kusii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay siifii meel wada geystaan ama ay shaqa wada codsadaan
qadar bismillaah waad kaga mahad celinaa marka hore bahda v o a waa run horta walaashay dee qasee sheegtay aad bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka laakiin waxay tahay su-aashu waxay tahay su-aashu waxay tahay ragga waxyaabo badan oo waxaa jira ay access gareyn karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto tani dowladda iyo maxamed saad barre markay dhacda kadib waxaa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga keliya maarata ay fududeyn karaan tusaale dumarka waxa weeye waa midda caruurta ilaalisa ee guriga ilaalisa ee nadaafada qoyska ilaalisa wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirto dumarka inaysan ka qaban karin taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yar tahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan deeqo maxay tahay sababta haddii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladahaba ay ka shaqeeyaan maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer hiiraan ayaan u heli karin fursadaas markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada soomaaliya gabdhaheena xagga shaqada aada ayay uga liitaan shaqooyinka keliyaha ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaliirinka ama nadaafada oo kale ma loo ongolo shaqo kaleeto gabadhii ayadoo awoodo awoodeeda leh oo waxbaratay haddana ma loo ongolaanayo waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yani oo loo qaban lahaa inuusan gabadhii oo respecti siinaynin oo muxuu ahayd wiilkii uu ka doorbidayo sidaan ognahay gabadha soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo muxuu ahayd aqoon shaqadeedan ku qabsan karta caruurteedan ay ku korin karto dagaalada soomaaliya intay socdeen dowladda maxamed siyaad bar ilaa hadda markii laga soo tago hooyo waayo waxa wax korinaye wax baraaye reerkii joogeen intay ragga ay ku maqnaayeen inay isdilaan ama ay colaad sokeeye ay ku jiraan sidaas darteed ayadoo duruuftaas gabadhii wax kusoo bartay wax kusoo korisay gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray maanta inay shaqo weyso markii ay meel garaacda albaab walba ay garaacda ama c v ay geysato oo shaqadii laga soo celiyay niyadjab aada u weyn ayay u keentay gabdhihii kaleeto oo wax baranayay qadar horta haween markii la yiraahdo hadda waxaan ka hadlayno waa soomaaliya waxaan joogno waxaan waxaana joognaa gobolka hiiraan caasimada beledweyne soomaaliya waa dal muddo dowlad aan ahayd inkastoo hadda dowlad ay dhisanta lakiin dowlad xoogan ma ahan hadda etoobiya kalento waa dalkii labaad oo africa oo malaynaya in haweeney ay ka tahay madaxweyne laakiin shaqada xukuumadda waxa qabta waa rag ani ma dhihi karo waay looga dhigay madaxweyne haddiisan qabanaynin laakiin sharciga dalkaas yaalla wuxuu yahay in xukuumaddu ay qabato shaqooyinka marka micno badan ma sameynayso in haddii dumar hogaan laga dhigo iyo haddii kale sababto ah soomaaliya waa dal burburay oo soo kabanaya marka dumarku ma access garayn karaan shaqooyinka maanta taagan taas waxaan ku leeyahay ragga marka la fiiriyo iyo dumarka maanta markii la fiiriyo siyaasadda markii la dhaho haweenku way doodeen caalamka soomaaliya waa waa kusoo qayliyey boqolkiiba soddon waxaa la siiyey haweenka aqalka sare aqalka hoose xukuumaddii way ku jiraan laakiin dal burbursan oo soo kabanayo ee dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan anigu ma qabo runtii mar haddii aad tiri gabdhaha shaqooyin ay qaban karaan fursadna uma helaan soo kulama muuqato in tii guriga iyo caruurtii la dayacayo haddii xafiisyada ood u wada carartaan
horta hooyada mas-uuliyadda oo ilaahay saarana saaran oo waajibna ilaahay ooga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saaraya way og tahay iyadoo saas ee gabadhii wax soo baratay ee dugsi sare dugsi dhexe kasoo qalin jibisay jaamacad heer jaamacadeed gabadhaas maanta inay shaqaysato kama hor istaagayso inuu gurigeedii dayacmaayo ayadoo gurigeediina og caruurteedii og ayay shaqadeedana qabsan kartaa marka lama dhigi kara midaas ayaa ka hor istaagayso tusaale hadda anigoo kaleeto xaasi caruuraan leeyahay haddii maanta aan soo shaqo tago islaanteediina ay soo shaqo tagto guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigiio boog ka taagan yahay caruurtiyaa dhib gaaray maamadii waaye maamadii waayeelada ahay dhib gaaray marka haddii marka waxaa imaanaya burbur isku dhaca imaanayo haddii anigii aan soo shaqo tago islaantii ay iga soo daba shaqo tagto hadhow waxaa imaanaya fawdo iyo burbur qoysa imaanaya tusaale maanta guriga shaqada ugu badan ee maanta beledka ee shaqada badan maanta qofka alyoom uu qabto waxa waye waxay ka dhacdaa guriga dharkaa la dhaqayaa caruurta loo qubeynaa cunto la siinaa waa la jiifinaa ool waxa qabto waa dumar marka shaqadii dumarka guriga ah aa lumayso haddii fursadihii badan ay sheegayaan dumarka ay helaan marka waxa waaye waaa waxaa imaanaya burbur qoys haddii islaantii subaxii ay soo shaq tagto odayga soo shaqo tago hadhow isfaham isfaham maba imaanayaba deeqo fursadaha aad sheegaysaan inay idinka maqan yihiin ma midda shaqada oo keliya mase siyaasadana way jiraan Ee, fursadaha ugu badan ee hadda ee ka maqan gabdhaha reer hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba waay marka loo fiiriyo maamulka gobolka hiiraan heer ma- ee, degmo iyo heer gobol ee, ma arkaysid gabar xafiisyihii xo- ka hayso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka hiiraan noqotay ama ku-xigeen noqotay weli lama arkin Ee, shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa muxuu ahayde gabdhaha loo dhiibay ayadoo weliba lagu ixtiraamaynin Ee, gabadhii waa hooyo markii la dhahayo muxuu ahayd shaqadii kama bixi karto shaqada kaliya ee ka bixi karta nadaafadda waa laleeyahay ma suurtagelayso midaas nadaafadda markay qabanayso gurigeedii kasoo tagtay caruurteedii kasoo tagtay tan xafiiska markay qabanaysana gurigeedii way kasoo tagtay waa isku mid marka in gabadha midaas lagu caburiyo waa waa dhibaato waxa dhibkaas ee ka imaanaya inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayihiin midaasaa kowka ah shaqadu waa laba shaqo shaqo waa qofkii kwalifaayahay hay-ad shaqada soo dejiso oo qofkii apply gareeyo shaqana waa midda soomaalidu ay u badan tahay ana ee duruufta keentay tusaalo xamaalnimo kaleento gaargacanloo kaleento shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan oo la qabto tusaale qofka farsamayaqaanka ee waa rag dumarka een, waxay hadda ku doodaan deeqa ay sheegtay inaan aan la si- aan tixgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celsho okay ma xuma laakiin shaqooyinkan kale oo shaqooyinkan kale oo dhismaha guryaha ku jirto ma- ma- eh, waxaa waay waa shaqooyin cidna maaratan aanan shaqo aan lasoo dhejinin waa oo qofka oo skillskiisa ama xirfadiisa oo maarata ku qabanayo shaqooyinkii guryaha kuma jiraan oo dhismaha eh, midda xamaaliya kuma jiraan tii gaadmeerka ma ku jiraan marka eh, maanta waxaa moodaa in dunida labada kun iyo sideed tobanka hadda laga sii dhammaanayo in adduunka oo culaaskiisa iskugu keeno laleeyahay dumarkii dumarkii waa saxa dumarka inay shaqeeyaan laakiin shaqooyinka waa nooco shaqada ay qaban karaan tusaale ahaan hadda een, dal horta waxaan aan beeskii aan ka hadlayn waxaa waa dal burbursana soomaali la yidhaahdo waxaan ku shaqaynaa maraaxad adag tusaalehan haddii maanta rag israacaan oo shil dhaco rag waxa waaye waa xataa baawarku way reexi karaan wax hadduu dhaco laakiin dumar israacay maanta markay baawar raacaan wax- wax gaaraan waxa waaye waa dad waa dadkii la yiri waaye maarata dadkii een, birmagayduda waa dumarka birmagaydu laakiin ma xaqirayo een, xataa tartamada adduunka maanta waxa heerka gaaray waxa waaye waa waa rag dumarka ma ma aha marka ana waxaan qabaa dumarka ilaaha buu qur-aan ku sheeguu yidhi waqirna fii buyutukanna oo minahaba joogaan gurigoodu ilaahaba yidhi laakiin micnaha ee, waxa waaye waa ma aha shaqada shaqooyinka ragga ay qaban lahayn oo dhan in ayagu ay qaban karaan Een, deeqo een, gabdhaha reer hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo eh, haddii loo diido iyo haddii kaleba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adinkoo aadan doonaba guryihiina fadhidaan Ee, horta marka la dhaho ma raadiyaan ee, boqolkiiba boqol way raadiyaan Ee, gabar waxbaratay ee wax badan waalidkeed ama aabaheed oo dhinta hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonnimo ay kusoo korisay waxbarashadeed uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin Ee, way raadisaa wax badan waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dejiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay cviyada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badanbo inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilashaa laga doorbidaa Ee, gabadha markii ay ka shaqaynaysa dhagax ama nadaafadda ee, diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqaynaysa ee shaqo kala codsanayso ee, ma ogolo ayay ay ku leeyihiin Ee, wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diidayno waa ogolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedii raadsato ay caruurteedii korsato ee, muxuu aheeto way way u fasaxan tahay laakiin in laga hor istaago oo la yidhahdo shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafadda waa laydin ogolyahay midda kaleetana wiila aa laydinka siinaya ma suurtagelayso mid kale gabadha maanta markii gabadhi wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha haddii afar sano ama lix sano xataa ay wax soo baranaysa haddii la dhaho mushaharkaada laba boqol oo doolar way shaqaynaysaa laakiin wiilka wuxuu ku dhahaya anigoo intaasoo sano wax soo baranayay maa laba boqol ka bilaabaya ma- ma- ma suurtagelayso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada ma heerka ay taagan tahay heer walba ee tahay haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka door bidaya inayna ayada helaynin ee suurto gelaynin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheeda yaryahay Eh, ugu dambeyn een bismillah horta waxaa waaye een dumarka een maanta eh, waxaa waaye waan waan ogsoonnahay maanta markii la dhaho eh, hay-adahan gargaarka ah maanta markii la dhaho waxaa la sameynaya registration markii la waxbaa la bixin waxbaa la qaybina waxa la qoro boqolkiiba sagaashan iyo shan waxaa waaye waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aad u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirto hooyo maarat aanay inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursanay shaqaysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso madanin laakiin waxaa isku haysta waxaa waaye kaalinta markii la fiiriyo raggi raggii dumarka hadda waxaa badan markii la fiiriyo dumarkaa badan waxa magaalada wareegayna waa rag dhammaan dumarka waxay joogaan guryaha marka ani ma qabo qaabka hadda waxa loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuusan islahayn waa dal burbursan oo soomaaliya la yidhaahdo oo adduunka ugu dambeeyo ma heli karaan dumar ku farso waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhammaanayo marka fursadaha dumarka waa iska yaaran karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxaa waye marka shaqooyinkii ayaga ay qaban lahaayeen raggaaba qaabanaaba wax walba dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaaba qabanaaba annagaa qabanin oo diyaar ah marka ayagana waxa waaye marka gurigoodina iska joogaan oo ilmahooda canjeer u dhubtaan annagana aan usoo shaqayno aan bil u keenno oon korino annagana aan bala nagu ah
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinaya dooda gaaban dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli iyo nuur bukhaari
ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee london waxaana la soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee washington aan ku bilaabo nuuro wargeyska the guardian ee ka soo baxa magaalada tan london oo warbixin ka qoray qorshaha ay soo bandhigtay ra-iisul wasaaraha britain teresa may ee la xiriira waxa laga yeelayo brexit ama ka bixista britain ee midowda yurub wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa laba sano iyo bar kadib markii dadweynaha britain ay u codeeyeen in laga baxo midowda yurub ayaa golaha wasiirada britain waxa ay si wada jir ah u taageereen qorshahan shalay oo arbaco ah waxaana qorshahan uu ka kooban yahay shan boqol iyo shan iyo siddeetan bog waana britain qorshaheeda ay doonayso inay hordhigto midowda yurub wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani ay jiraan ayaa waxaa bilaabatay iscasilaadda qaar ka mid ah xukuumadda ra-iisul wasaare may dadka iscasilay maanta oo khamiis ah ayaa waxaa ka mid ah wasiirka britain u qaabilsanaa kabixista midowda yurub dominic raab teresa may ayaa wajahaysa xilli adag marka laga hadlayo midowda yurub iyo siyaasadda britain iyadoo isla maantana baarlamaanka u soo bandhigtay qorshahan ay xalay xukuumadda isku raacday oo durbaba dhaliyey muranno siyaasadeed nuura wargeyska waxa uu wax ka qoray qorshahan ka kooban shanta boqol iyo shan iyo siddeetanka bog in xoogga lagu saarayo saddex arrimood oo midka koowaad uu yahay waxa laga yeelaya ganacsiga britain ay la wadaagto dalalka midowda yurub oo labada dhinac ay ka yeelan doonaan wadaxaajoodyo dhaadheer arrinta labaad ee qorshahan xoogga lagu saaray ayaa ah heshiisyada laga gaadhayo xuquuqda dadka muwaadiniinta ah ee midowda yurub ee ku nool dalkan britain iyo sidoo kale dadka u dhashay dalkan britain ee iyagana ku nool dalalka midowda yurub arrinta saddexaad ayaa waxa ay tahay sidii wax looga qaban lahaa xuduudda jamhuuriyadda irelan oo xubinka midowda yurub iyo waqooyiga irelan oo ka tirsan dalkan britain oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayey ridwaano wargeeska ayaa qoray in britain ay doonayso qorshayaal gaar ah oo lagula macaamilayo jamhuuriyadda irelan marka laga hadlayo suuqa xorta ah iyo qiimaha canshuuraha ee ganacsiga midowda yurub ayaa ka hor yimid sidii ay wax u doonayso britain marka laga hadlayo dalalka yurub waxaana uu midowda yurub ku doodaya in britain aanay siday doonto ka yeeli karin heshiisyada ganacsi ee u qoran dalalka midowda yurub wargeyska waxa uu ka hadlay in midowda yurub ay ku dhawaaqeen in shirweyne deg dega la qabto shan iyo labaatanka nofembar si meel layskula dhigo qorshaha britain iyo midowda yurub ay kala wataan baarlamaanka britain ayaa cod u qaadi doonaa qorshaha xukuumadda may ay soo bandhigtay dad badan oo ka faallooda siyaasadda britain ayaa ku doodaya in qorshaha teresa may uu sabab u noqon karo doorasho guud oo dalka ka dhacda ama in mar kale dib loogu noqdo afti dadweyne wargeeska ayaa kusoo gebagabeeyey qormadiisa in kala fogaanshaha midowda yurub iyo britain ee la xiriira sida britain ay uga baxayso midowda yurub iyo wadaxaajoodyada sii daba dheeraanaya lagu micnayn karo dagaal siyaasadeed oo wakhtigiisu uu dheeraan doono aan u gudubno wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ee dalka kenya oo qoray in sharikadda dayuuradaha ee kenya airways ay dib u dhigtay duulimaadkii ay ku tegi lahayd magaalada caasimadda ee muqdisho oo lagu waday in maanta uu si rasmi ah u bilowdo wargeyska waxa uu qoray in duulimaadka kenya airways ee nairobi iyo muqdisho la bilaabi doono shanta bisha diseembar ee sannadkan waxaana ay qayb ka tahay kobaca dhaqaale ee dalalka kenya iyo soomaaliya madaxa shirkadda duulimaadka kenya airways sebastian mikos ayaa sheegay in duulimaadka muqdisho loo dibdhigay si loo hubiyo shuruudaha duulimaad ee ka baxsan awooddooda oo la xallin doono taas oo ay kala hadlayaan dowladda soomaaliya kenya airways waxa ay jeceshahay in ay ku wargeliso macaamiisheeda iyo dadweynaha kale in duulimaadka nairobi iyo muqdisho oo horey loo qorsheeyey maanta oo khamiis ah loo dibdhigay shanta disembar sidaasi waxaa yidhi sebastian mikos ugu dambeynna aan u gudubno wargeyska the observer ee ka soo baxa london oo isna wax ka qoray in maxkamad ku taalla dalka uganda ay waxkama jiraan ka soo qaaday soomaali lagu tuhmayo argagixisanimo wargeyska ayaa ku bilaabay maxkamadda sare ee magaalada kambala ayaa ka waxkama jiraan ka soo qaaday eedeymo argagixiso oo loo haystay lix qof oo soomaali ah oo ka mida siddeed qof oo eedeymahan horey loogu soo gudbiyey lixda qof ayaa lagu waayey wax caddaymo ah sida wargeysku uu qoray intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo ridwaan xaaji cabdiweli inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wargeysyada ridwaan xaaji cabdiweli iyo nuur buqaare ayaa nala socodsiinayay markana dhinacii heesaha waxaanu idiinsoo qabanaynaa heestii mililico cabdifataax yare iyo igraan caraale
taasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal idaacaddeenii habeennimo waa dhammaan bahdi v o a oo idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelya